UTC.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa mowjadaha gaagaaban hirarka f m yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com dhegeystayaal waa talaado kowii soddonka bisha disembar maalintii ugu dambeysay ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka saacadduna haatan afrikada bari waa lixda iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabey daandure qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah allah u naxariistee fanaanadii caanka ahayd luul jaylaane cali oo xalay ku geeriyootay gobolka minnesota ee dalkan maraykanka jelaani allah u naxariisto intay ay jiri lahayd waaye maanta makaankeeda oo rasmiga ayaa loo wadaa waxaan kaaga sheegi karaa muddo dheer bay horta isbitaal ku jirtay waa la qalay kadibna maarkino haddana waxaa ku soo baxay in lugta laga gooyo
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dowladda ingiriiska oo beegsanaysa magafayaasha dadka ka soo taariibiya biyomareenka u dhexeeya faransiiska iyo britain qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa milatariga israa'iil ayaa waxa uu sheegay isniintii inay ka hortageen gantaal laga soo tuuray dhanka yemen ka hor inta uusan u soo gudbin dhulka israa'iil xuutiyiinta yemen oo iiraan ay taageerto ayaa gantaallo iyo dawlado aan duuliyo lahaynba waxa ay ku ridayeen israa'iil iyo maraakiibta badda cas iyo gacanka cadmeed taasi oo ay ku tilmaameen in ay ku garab taagan yihiin falastiiniyiinta tan iyo markii dagaalku uu ka qarxay marinka khaza bishii oktoobar ee sannadkii hore toddobaadyadii lasoo dhaafay xuutiyiinta ayaa waxa ay sheegteen in dhowr gantaal ay ku rideen israa'iil taasi oo dhalisay weeraro argoosi ah oo israa'iil ay ku bartilmaameysatay hantida istaraatiijiga ah iyo kaabayaasha falaagada yukrain iyo ruushka ayaa isweydaarsaday maxaabiis dagaal isniintii iyadoo labada dhinac ay dib isugu celiyeen in ka badan saddex boqol oo maxaabiis kiev ayaa waxa ay dalka keentay boqol iyo siddeetan iyo sagaal maxaabiis oo hore sida ay sheegeen madaxweynaha dalkaasi ukrain volodimir zelenski iyo wasaaradda difaaca ee ruushka halka wasaaradda difaaca ee ruushkuna ay ku warantay in boqol iyo konton askari oo ruush ah ay ku laabanayaan dalkooda wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa waxay sheegtay in maxaabiista lagu sii daayay dalka belarus oo ah dalka moscow saaxiibka u dhow ay yihiin tan iyo dagaalkii soddon iyo afarta bilooda ka socday ukrain iyadoo markaasina loo gudbin doono maxaabiistaasi ruushka zelenski ayaa waxaa u mahad celiyey mas-uuliinta isutagga ee maraadka carabta iyo la howlgalayaasha ee markaasi qayb ka qaatay fududeynta isdhaafsiga maxaabiista dalka imaaraadka carabta ayaa caddeeyey in uu gacan ka geystay qabanqaabada isdhaafsiga maxaabiista warkiina dhegeystayaal waa dhagayntaas jaylaane cali oo ka mid ahayd fanaaniintii ugu caansanaa fanka soomaalida gaar ahaana banaadiriga ayaa allah u naxariistay xali ku geeriyootay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka goordhoweyd ayaan qadka telefoonka kula xiriiray shariif mayo cusmaan oo ku magac dheer shariif jeeg oo muddo dheer ay isiiqineen marxuumadda oo isaguna ku nool minneapolis minnesota ujeedaani allah u naxariisto intay ay jiri lahayd waaye maanta makaankeedii oo rasmiga ayaa loo wadaa ayaa la geynaa Eh, waxaan kaaga sheegi karaa eh, muddo dheer bay horta isbitaal ku jirtay waa la qalay kadibna ma arkino haddana waxaa kusoo baxay in lugta laga gooyo waa gartay goormay xanuunsatay haddaa xasuusato waxay xanuunsatay waxaa laga joogaa muddo oo sanaba adiga soonkan soonkii ka horeeyey waxay rabtay inay baxdo xaggee aada rabtay soonka hadda lasoo dhaafo waxay rabtay sacuudiya cumray u socotay iida iyo wiilkeeda saciid hataa viisala waa way suubsadeen bas inay baxday isku diyaarisi intaanan bixin waa la qabtay cudur baa kusoo booday isbitaalkaa la geeyey sidii ay ku baaqatay haye kadibna isbitaal waxaa la geeyey maaragtay magaciisii isbitaalka waa la qalay adiga waxaa badan ay soo martay ilaahay maaragtay ajar wax allah ugu dhigo maaragtay dembi dhaaf allah ugu dhigo maantana waxa waaye teedaa timid waa dhimatay allah u naxariisto shariif jaag maxaad noogu sheegi karaysaa eh, taariikh nololeedkeedii iyo intaa istaqiineen haddaad dib u xasuusato waa taariikh nololeedkeeda haddaan kaga sheekayo islaam fiican oo dadka soo dhaweynayso gurigeeda bulshada waa isku imaajireen adig naftirka haddaan duray waxba ma moogtihid gurigii waxaa marweyne ku yile oo oo jaranjada dheer la fuulaya jaranjarada dheer la fuulayay adiga waa timid adiga mana moogtihide fanka wariyaad ahayd oo aada u fiican aada u firfircoon maanta gabadhii walaashayna ahayd waa naga hoosaysaa ha loo soo daceeyo arbacadana hadduu ilaahay ragaa waa la aasaa waa la duugaa dad badanaa gurigeeda cuntada ka cuni jiri ma gasti waa gartay Eh, kii ooy waa ula ooy jirtay kii fiican waa ula fiicnaa jirtay marka waxaa laga sheekay kara ma aha gabadhaan maanta waa dhimataye allah ha u naxariisto marka yaa loo soo daceeyo kulligayna naga dhimatay qaranka soomaaliya ka dhimatay soomaali weynay ka dhimatay waa kaas annagana ilaahay waxaan ka tuugaynaa kuwii fiican cumri dheer cibaado le allah ku- nagu dhameeyo kulligayna khaatimadaayna allah a sameeyo jannada firdowsa allah ka waraabi iidana
kaasina wuxuu ahaa shariif maye cusmaan oo ku magac dheer shariif jeeg oo khadka telefoonka ah iigu warramaya isagoo ku sugan minneapolis minnesota oo aan ka wareystay taariikh nololeedkii luul jeylaani cali oo ka mid ahayd fanaaniintii caanka ahayd ee soomaaliyeed gaar ahaan banaadiriga oo ku geeriyootay minneapolis dowladda ingiriiska ayaa sheegtay in ay beegsanayso magifayaasha dadka ka soo tahriibiyey biyo mareenka u dhexeeya faransiiska iyo britain arrintan ayaa imaanaysa kadib markii afar maalmood gudahood ay kun iyo shan boqol oo qof ay soo gudbeen halka dooni ay saaraayeen konton qofna ay qariqantay oo ay ku dhinteen saddex qof warbixintan waxaa london nooga soo diray cabdixaafid cawil ismaaciil dowladdii hore ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaarihii rishi sunak geed sare iyo geed hooseba waxay u fuushay inay joojiso muhaajiriinta sida sharci darrada ah uga soo gudba biyo mareenka u dhexeeya labada wadan xataa dowladdii hore waxa ay ansixisay sharci dadkaasi lagu geynayo ruwanda dowladda iminka xilka haysa saacda markii ay xafiiska haysay ayay joojiyeen sharcigaasi ujeedada laga lahaa ayaa ahayd in dadkaasi ay joojiyaan iskudayga britain ay uga soo gudbayaan faransiiska axaddii toddobaadkan doon yar oo caag ka samaysan kontomeeyo qof oo isku dayaya inay soo gudbaan ayaa qaraqantay saddex qof ayaa ilaa iyo iminka la xaqiijiyay inay ku dhinteen shilkaasi dowladda faransiiska ayaa sheegtay inay ku howlan yihiin baaritaan bal in la helo dad badbaaday oo kale ilaa shan iyo afartan qof ayaa lasoo badbaadiyey oo lagu daweynayaa cusbitaallo ku yaala faransiiska tobaneeyo qof oo ayaa sanadkan ku dhintay biyaha u dhexeeya britain iyo faransiiska iyagoo usoo socday ingiriiska marinbiyoodkani waxa uu ka mid yahay goobaha badaha ugu mashquulsan iyadoo ay soo maraan maraakiib iyo dunyo sida ganacsi iyo dad rakaab ah ra-iisul wasaaraha britain kier stamer oo uu xisbigiisu ku guuleystay doorashadii britain ka dhacday bishii julaay ee sanadkan sii dhammaanaya ayaa xooga saaray sidii looga hortagi lahaa muhaajiriinta soo gudbaya iyadoo ay dowladdu sheegtay inay ugaarsan doonaan magafayaasha dadka soo tahriibiya maxay kale ay haddaba dowladdu qaban kartaa halkeese wax marayaan ma la joojin karaa muhaajiriintaasi isku dayeysa inay kasoo gudbaan biyaha u dhexeeya britain iyo faransiiska su-aashaasi ayaa weydiiyey injineer axmed cabdidoon oo ka faalooda arrimaha britain oo degan magaalada shafil ee dalka ingiriiska dadka muhaajiriinta ah ee kusoo qulqulaya waddankan ingiriiska waxaa la leeyahay tiradoodu kor ayay usii kacaysaa khaasatan dadka ka imaanaya xagga iyo faransiiska oo doonyaha yaryar kusoo gelaya ingiriiska runtii heshiisyo fara badan oo kala duwan oo lala galay sanadii labada kun iyo saddex iyo labaatanka waddanka faransiiska wax weyn kama aanay tarin in ay maarata dhimaan dadka sida usoo qulqulaya dadka maratay dheeya arrimaha qaxootigana waxay leeyihiin qaxootiganu marnaba saa ma istaagayo ilaa iyo la bartilmaameesto bal wadamada ay kasoo qaxayaan ha ahaadan kuwa amni dara aawadeed kasoo cararaya hase ahaadaan kuwa dhaqaalo xumo aawadeed kasoo cararaya in maarata horta halkaa baasho ayaa xal ku jira hal laegan leeyahay labada xukuumadood hadda isbedelay xukuumadda laborka wax ay hadda kusoo kordhiso lama arko balse mid baa xaqiiqo ah wadanka ingiriiska arrimaha qaxootiga ama dadka loo yaqaan refugeeska immigrationka aan sharciga ahayn kusoo galo wadankan runtii waa waxay ka mid tahay qodobada ugu waaweyn ee mar walbaba doorashada lagu galo hadalhayntooduna ay badan tahay dhinaca kale waa maxay sababta ay muhaajiriinta ku sugan faransiiska qaar ka mid ahi ay u doorbidayaan britain su-aashaasi ayaan weydiiyey jaamac maxamuud xasan oo ka faalooda arrimaha faransiiska deganna magaalada baris assalaamu calaykum cabdixaafido walaal muhaajiriin badan oo soomaaliduna ay ka mid tahay eritreyaan iyo suudaan iyo etoobiyaan ku jiraan iyo soomaalida oo ku yar intaasba way soo tahriibaan oo waxay soo maraan gobolka kaali la yidhaahdo kadibna waxay usoo tahriibaan waddanka ingiriiska sababaha keenaya inay halkan aysan ku raaginna waxaa ka mid ah iyagoo aan luqadda waddankan aqoon iyagoo aan ogolaansho iyo deganaashihii waddankan aan horey u helin sistamka faransiiska oo xoogaa aamoodid inuu ka yar adag yahay sistamka ingiriiska iyo dee luqada ay yaqaaneen ama horey ay waddankooda ugu soo barteen oo ay ku hadlin doonaan markay waddanka ay yimaadaan waxyaabo badan oo ay dhicin karto inuu ingiriiska uga fudud yahay faransiiska sidaasay ku soo doorbidaan intooda badan sidaasayna uga soo tallaabaan badda kaali laakiin waa bad halis badan waa safar hor leh iyo taariib hor leh waxaan uga digaynaa dhammaan mujtamaca soomaalida inaysan qaadan khatarahaas oo ay meeshay joogaanba waa meeshii kale ay ku noolaadaan oo ay waddankaa la qabsadaan wasiirka ammaanka xuduudaha iyo magangelyadoonka britain angela eagle ayaa sheegtay in muhaajiriin ku dhimanaya miyo mareenka inoo dhexeeya faransiiska iyagoo soo raacaya doonyo aan hagaagsanayn oo socdaalkaasi aan qaadi karin waxaa kale oo ay sheegtay in dowladda britain ay la shaqeynayso dowladda faransiiska oo ka shaqaysa howlaha samad bixinta shilalka ka dhaca biyaha labada dhinac u dhexeeya ilaa bishii sebtembar ee sanadkan labada kun iyo afariyo labaatanka sodomeeyo kun oo muhaajiriin ah ayaa kasoo gudbay miyo mareenka udhexeeya labada dal iyaga oo soo raacay doonyo yaryar oo ka samaysan caag ilaa maalintii ka dambeysay krismaska ee shan iyo labaatankii bishii disembar afar maalmood gudahood kun iyo shan boqol oo qof ayaa soo gaadhay koonfurta britain kana yimi faransiiska iyaga oo soo raacay ee doonyahaasi cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london
magaalada hargeysa ayaa waxaa lagu qabtay barnaamij xal loogu raadinayo sidii teknolojiyadda looga faa'iideysan lahaa dhinaca waxsoo saarka beeraha si looga hortago cunnoyarida intisahani oo loogu magac daray xalkadoon ayaa waryaheena hargeysa khatar maxamed cakule wuxuu ka wareystay cabdiraxmaan aadan shire oo ah maamulaha suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha ee shirkadda telesom oo iyadu maalgelisay barnaamijka
xalka doon walaal waa barnaamij runtii la xidhiidha technolojiyadda ama in lagu xaliyo runtii technolojiyadda mashaakilaadka iyo baahiyaha mujtamaceena runtii ka dhex jira maadaama aanu nahay shirkad weyn oo technolojiga runtii hormuud u ah dalka kolley waad og tahay oo waddankeena cuntadu waa waxyaalaha weli aynaan ka gaadhin meel cuntada la cuno waddanka inteeda badan ama boqolkiiba sagaashan ka badan baa la odhan karaa dabadda aynu ka keensano oo waxaynu la soo baxna maaha marka in la helo fikrado technology ku salaysan oo dhalinyartii technologyga runtii baratay iyo xeeldheerayaashii technologyga wadanku ay soo saaraan afkaar lagu dhiirigelin karo runtii beer waxbeerashada lagana hortegi karo cunto yaraanta sidaas ayaa runtii barnaamijku runtii uu ku saabsanaa shirkadda telesomna sanadkan laba kun iyo afar iyo labaatan ayay maalgelisay qabanqaabadiisa iyo barnaamijkiisa waxaana runtii fulinayay telesom academy iyo fikir camp dhalinyaro la yidhaahdo runtii technologyga ka shaqaysa yaa ka qayb galay barnaamijka waxaa ka qayb galay dhalinyar khaasatan magaaladan hargeysa dhalinyarta runtii ku dhaqan technologyga ku hawlan dhalinyartaasoo runtii loo baahiyey ama loo shaaciyey inuu jiro tartan hal abuur oo la rabo in xal lagaga doono mushkiladaha bulshadeena dhex yaala marka dad aada u badan baa runtii soo codsaday laakiinse intii la shortlis gareeyey oo la kala xulay baa dadkii ugu mudnaa runtii lasoo saaray marka shan iyo labaatan dhalinyar ah oo isugu jira wiilal iyo gabdhaba ayaa barnaamijka ka qayb galay muddo saddex maalmooda ayaanay runtii wadeen in ay saacado gaadhaya qaarkood muxuu ahaayey labaatan saacadood sideed iyo toban saacadood inay fadhiyaan oo ay doodaan dhalinyartaasi waxaa cajiib ah dhalinyar hore isu yaqaanay may ahayn ee waxay ahayn dhalinyar markaa isu keenay deetana tiimamkaasi iyadoo khibradooda la eegayo iyo in solution lasoo saaraa waxay u baahan tahay laysku qaybiyey bay ahaayeen maxaa idinka soo baxay waa maxay natiijadaad ka hesheen ama aad ka gaadheen barnaamijka markaa markaad eegto barnaamijkan runtii natiijada ka soo baxday ama aanu la kulannay waxay noqotay in waddankeena runtii ay joogaan dhalinyar waxbaratay oo xal u heli kara baahiyaha xagga technologyga aynu qabno mashaakilaadka iyo meelaha aynu runtii ku dambaynana horumarkeeda runtii technology keeni kara waayo waxaan arkaynay runtii dhalinyar aada u da-yar oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo solutionada ay sameeyeen runtii isticmaalayay technolojiyadihii ugu dambeeyey ee ay isticmaalayay iyo wixii lamid a marka waxaanu la kulannay runtii dhalinyar aanu aragno inay wadanka runtii wax kusoo kordhin karaan cuquusha iyo caqliga wadankeena dhex yaalaana inuu wadankeena wax badan ka bedeli karo hadday tahay private sectorka iyo hadday tahay public sectorka intaba waa gartay abaalmarinaad markaa bixiseen barnaamijka gebagabadiisii ee tartanka abaalmarinaha runtii dhalinyarta la siiyey waxay iska ahaayeenun runtii kuwo lagu dhiirigelinayey maadaama shan kooxood ay u fadhiisteen koox walibana aragti ay keentay aragtidii ay keentay markii la tartansiiyey lagu dhiirigelinayey maalmihii ay fadhiyeen meesha in shaqada ay qabteen shirkad ahaanna runtii waxaanu ku tala jirnaa in aanu sii wadno oo dhalinyarta fikirkoogu aanu maaragtay waxa weeyaan halkaa ku istaagin ee wax alla waxay u baahdaan in lala qaban karo lala qabto barnaamijka runtii waxaa kasoo qayb galay madaxda dowladda ee wasaaradda technology iyo wasaaradda beeraha iyo wasaaradda ganacsiga intuba way kasoo qayb galeen runtii wixii ay dhalinyartu soo saareenna waxaa ka muuqatay in runtii ay ahaayeen mid xal weyn u ah mashaakil ayna haysta oo u baahan runtii in halkaa laga sii horumariyo ugu dambeyn cabdiraxmaan hadafkiina guud muxuu yahay ee la xidhiidha kobcinta bulshada dhinaca technologyga casriga ugu dambeyntii maadaama shirkad ahaan aanu hadafka iyagu yahay inaanu bulshadayada maaragtay horumarino transformation ku samayno noloshooda iyo habnololeedkooda mid guud iyo mid gaar ahaaneedba oo xagga wanaagga aanu horumarino wakhtiyadan dambena runtii aanu ka howlanayn inaanu keenno technolojiyadihii ugu dambeeyey five g ga oo runtii deegaanada waddanka oo dhan yaala fiberkii oo runtii meelo badan yaala in aanu dhiirigelino mar walba digital transformationku waa hadaf iyo yool ay shirkaddu runtii leedahay
kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan aadan shire maamulaha suuqgeynta ah iyo xiriirka dadweynaha ee shirkadda telesom wuxuuna u warramayey khadar maxamed cakulle halkani waa washington waxaa maanta lagu wadaa in magaalada garowe lagu soo gebagabeeyo tartan kubadda cagta oo maalmahan baa halkaasi uga socday kooxo matalayay gobolada puntland ciyaarta kamudambaysta ayaa waxaa isaga hor iman doona bari iyo nugaal sida tartanka uu ku soo bilowday iyo heerka uu soo maray ayaa wariyaheena v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf waxa uu ka wareystay xogeeyaha guud ee xiriirka kubadda cagta puntland mustafa cabdiraxmaan majacas waxaa gabagabo maraya tartankii tobnaad ee kubadda cagta gobolada puntland isagoo soo bilowday tobankii bishii layo tobnaad laba kun labaatan iyo afar tartankan waxaa ka qayb galay sagaalka walad puntland si habsameen u socday cayaartii kama damaystayna waxaa isku soo haray gobolada bari iyo gobolka nugaal tartankani si habsameen u socdaa guud ahaanna qayb wuxuu ka yahay jahaynta dhallinyarada puntland iyo dhallinyarada soomaaliyeed waaya tartankan inta uu socday marxalado kala duwan ayuu soo maray maxaa laga bartay ama uu kaga duwanaan karaa baa lais ohan karaa sanadihii hore ee tartankan a qaban ka jidheen waa mahadsan tahay tartankan horta si joogta hadda loo qabtaa sanad walba wuxuu qorsheysan yahay bisha layo toban in la qabto laba kun saddex iyo labaatanka waa lasoo qabtay afar iyo labaatankan waa la qabtay shan iyo labaatankan waxaa la qorsheynaya insha allah garoonka boosaaso hadduu dhamaado in lagu qabto tartankani waxa uu kaga duwan yahay tartamadii kale waa tartan ay laba gurub loo qeybshay oo gruub kasta ay shan iyo afar ka lahaayeen cayaartoy guud ahaan kasoo qayb galayna laba boqol lix iyo toban cayaartoy ahaayeen cayaartoyda dalka soomaaliyada dhanna dhammaantood ay ka wada muuqanayeen tartankan sidoo kale tan ugu weyn waxay ahayd tartankan waxaa dhexdhexaadinayay garsoorayaashii puntland oo kan kooban shan iyo toban garsoore oo tartankan insha allah iyagoo dhammaystiraya taasina waa mid mataqaanaa guul weyn u ah xilka kubadda cagta puntland iyo wasaaradda dhallinyarada cayaaraha imise gobol ayaa ka qayb gelayay tartankan gobolada puntland tartankan waxaa ka qayb galayay sagaal gobol maantana waxaa loo taagay gebagabadiisii waxaan rajaynaynaa inuu si nabadgelyaa noogu soo dhammaado maalinta talaadada oo koob iyo soddonka bisha layo tobnaad laba kun labaatan iyo afar intuu tartankaasi socday maxaa caqabada ah oo dhinaca amniga ah ama dhinaca isboortiga ah ee dhallinyarada soo food saarayay ayaa sooran kadhaa mustafe wallaahi kolley tartankan si wanaagsan oo qurux badan buu socday ciyaartooyga kasoo qayb gashay dhammaantoodna macallimiintii iyo mas-uuliyiintii guddoomiyaasha dhalinyarada waatu way soo diyaarsheen ciyaartooy diyaarsan oo akhlaaqdooda aada u fiican tahay shaqo markii la qabanayana dee caqabado way yimaadaan laakiin caqabad weyn oo la sheegi karo ma aysan jirto waxaan rajaynaynaa ciyaarahani inay yihiin kuwo marba mar ka dambeysa dhalinyaradu ay fahamsan yihiin shuruucda iyo xeerarka loo qaybiyana ay akhristaan nidaamkana ay ilaaliyaan way jirtaa dee cayaartooy xamaasadiisu kasantay khalad gala kuwaasna sharci baa ka degsan oo de waad dareemaysaa ganaxyada badan oo soo baxayay ay guddiga anshaxu soo saarayeen si loo hirgeliyo xeerarka loo dhigo tartamada la maamulayo ciyaarta kama dambaysta ah ee gobolada bari iyo weliba nuugaal qorshihiina muxuu yahay marka inaad qabataan tartanka kama dambaysta ee fiinaalahaas wallahi dee tartanku fiinaalku waa fiinaaladii la qaban jiray waxaan rajaynaynaa cayaar qurux badan oo wanaagsan oo fire play oo gobollo waaweyn ay cayaarayaan aan rajaynayno inay si nabadgelya kusoo dhammaato dhammaan taageerayaashana waxaan leenahay taageernimadan ha ku ekaato inaad dhallinyarada dhiirigelisaan u saabtutaan waxaan rajaynaynaa inuu si qurux leh kusoo gabagaboobo waana qorshihii u qorshaysnaa xiriirka kubadda cagta puntland iyo wasaaradda qorshihii ugu dambeeyey oo sanadka laba kun afar labaatanka dhawaana insha allah waxaan soo gudbin doonaa qorshihii laba kun labaatan iyo shanta oo cayaarihii qorshaysnaa oo gobolada dalka gobolada puntland laga qabanayay fiinaalaha goormaa la qaban doonaa ciyaarta kama dambaysta fiinaalka waxaa la qabanaya koob soddonka bisha labiyo tobnaad laba kun labaatan iyo afar maalin talaada ah cayaartaasina insha allah waxay bilaaban doontaa labada iyo afartan bay kii waflici doontaa waxaan rajaynaynaa inay si guul oo nabadgelyaha kusoo dhammaato dhammaan goboladii kasoo qayb galay waan u mahadcelinaynaa iyo kuwa fiinaalka jooga waxaan rajaynaynaa cayaartooygii hare oo dhammaantood inay si nabadgelya goboladooda ugu laabteen kuwana waxaan rajaynayna hadday cayaartooda dhammaato inay si nabadgelya insha allah qof walba isagoo bid qaba uu laabto tartankuna uu guul iyo nabadgelyada ku dhammaado muhiimadda laga leeyahayna waxa waaye oo ka go-an in dhallinyarada lagu jahayo cayaaraha si ay uga baaqsadaan tahriibta magaalada markii tartan lagu qabtana qeyb weyn wuxuu ka qaataa amniga qof kasoo dhallinyarana wuxuu ku mashquulsan yahay tartanka waxaan rajaynayaa saaxiibo badan inay ku yeesheen dhallinyaradii isu timi oo gobolada dalka ka timi waana tartan aada u qiimo sarreeya oo tartamada ugu waaweyn puntland laga qabto tartanka ciyaaro gobola sideeda marka la qabanayo bilo ka hor waxaa loo qeybay xeerka tartanka abaalmarinta tartankana waxay ku cadday xeerkaas mid material iyo mid dhaqaaleba waxaan rajaynaynaa in uga walbana haysto waxa uu helayo kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa xogeyaha guud ee xiriirka kubadda cagta ee puntland mustafe cabdiraxmaan majacas waxaana u warramayey weriyaheena magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf haddii aan dib idin xusuusiyo qodobadii warka milatariga israa'iila ayaa isniintii shalayto waxa ay sheegeen inay ka hortageen gantaal laga soo tuuray yemen ka hor inta uusan soo gaarin dhulka israa'iil xuutiyiinta yemen oo ay iiraan taageerto ayaa gantaallo iyo diyaarado aan duuliya lahaynba waxa ay ku ridayeen israa'iil iyo maraakiibta badda cas iyo gacanka cadmeed taasi oo ay ku tilmaameen inay ku garab taagan yihiin falastiiniyiinta tan iyo markii dagaalku uu qarxay kana qarxay marinka khaza bishii oktoobar ee sanadkii hore toddobaadyadii lasoo dhaafay xuutiyiinta waxa ay sheegteen in dhowr gantaal ay ku rideen israa'iil taasoo dhalisay weeraro argoosi ah oo israa'iil ay ku bartilmaameysatay hanti istraatiijiya iyo kaabayaasha falaagada yukrain iyo ruushkana waxay isweydaarsadeen maxaabiis dagaal isniintii iyadoo labada dhinac ay dib isugu celinayaan in ka badan saddex boqol oo maxaabiis hore ah kiev ayaa waxaa dalka ay keentay boqol iyo siddeetan iyo sagaal maxaabiis oo hore sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi ukrain volodimir zeloniski iyadoo wasaaradda difaaca ee ruushkana ay sheegtay in boqol iyo konton askari oo ruusha ay ku laabanayaan dalkoodii haatana kusoo dhowaada heestan
waa dawlad calaloo cidi lama hadlayse ceebmaale jacaylkuyo waa dawlad calaloo cidi lama hadlayse cilaadee bakeena dadku igu canaanto dududaaruyeele cilaadee bakeena dadku igu canaanto dududaaru yeele caynkii arraweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool dabac maruni calool dabac caynkii arraweeliyoy cadow haygu noqonine maruni calool dabac maruni calool dabac adiga cawalaho caafimaad ku maalo ku caweeya nabade hadal caad ku jiraayo carab daalable bay dilay iyo ciidamaalo hadal caad ku jiraayo carab daalablabay dilay iyo ciidamaalo caynkii arraweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool dabac maruni calool dabac
heestaasi calooldabac oo uu qaadayay axmed cali cigaal waxaa ugu dambeysay idaacaddeenni saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anugaa ibraahim xasan garabay daanduray intaan mar kale hawada ku kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo